bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaalka qiimigii qaayiga leh hawada noola dareera waxaa ka dhawaada barnaamij gaare oo kiciidan ka horseedowka xagjirnimadii weliba koronqaadowka nabadhe kaasoo ay kala dhiib gala doonaan mashaayikhda sheekh ibraahim macalin macalin cabdi xuseen iyo sheekh xasan yuusuf xuseen sheekh xasan dooyow faadimo mursal guddoomiyaha xaafadda wadajir ee dhiniga biraanka barwaaqa xaaji maxamed ooyeen ururada bulshada rayidka ee kudareerka iyo weliba guddoomiyaha biraanto degmada baydhabo xaawo sokor cali barnaamijkun goolraante ayaa markaas ka fiiriyi doona horseedowka xadgidnimada iyo koronqaadowka nabadde kaasoo una ka bedelnay barnaamijkii todobaad kastiisan dhugisla jaceen ee una kuku hadala jarnay bandhiga radio warsan dhegeystayaalkii kiirinaayan ku cudur daaraana qodobkun yani miiska ninsaaran oona kuku dooda doona mayba oo la dhiibgalayay sidaana siin sheegibo culimo iyo welibo bilaan markaas ku tirsan mas-uuliyiinta degmada iyo weliba ururada bulshada rayidka marka hore mayba fadeey inaana barnaamijka gudagala maybaana ka bilaabo doonee sheekh xasan yuusuf xuseen sheekh xasan dooyow isin dhan wada gordaasaan waana lan ku tirsan culimaa u diinka deegaanadu eedkalon gordow sheekh xasan ha ka dhawaaw barnaamijkan gaarkay idaacadda warsan marka hore
bismillaah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده وقار ديما أنا ما يبغى هذا يورسسي نبت قريب يو أبجرنا ماذا nabad shaygeeda muhiima aw intay aadan gudagalno ka hor ah dhawaayoga stuudiyaha kuwada gudubaana maybaa diidi doona anagadan qodobka toosaan gudagali doona adoo raale maybaa hatana hadhawaayi doona sheekh ibraahim owsiina kumid ah culimaaadiinka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waana ka nool bered kumbaydhawo sheekh ibraahim falyatafadal stuudiyaha raadiyo warsaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ama bacdu barnaamijka la idhaho xagjirnimada shay oo
sheekh ibraahim hadhawaayoga stuudiyaha weliba guda jarna kolka hore hadhawaayowka inna og bandha ciidan mahadsanta ee maybaa hatana hadhawaayi doone gudoomiyaha bilaanto degmada baydhabo xaawo sokor cali siyeena kelimaad iyo inkuuri oo furashadee waan hadhawaayo kuninku aqbal sidii barnaamijkun hanin bulqiib galli bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walinta ku salaamay dhammaan shacbweynaha koonfur galbeed heerwalbiga rugan iyo siyo mindheegahayaan wali kale inta ku salaamay dadka ay kula qayb galay barnaamijka oo isugu mid ayay sheekh xasan iyo sheekh ibraahim iyo guddoomiye ururka haweenka degmada xaafadda wadajir faamo hursal liibaan iyo barwaaqa xaaji maxamed oo ku dareertamay le raayis ururada bulshada ra-iska ada oo dalmar ee barnaamijka daadiyahay wali mahad nagaanay idaacadda warsan qaabka iyo mayle raayis haniindhawayti iyo siye mayle raayis han bandhigka fadahayti su-aalayo madaataytiin fadaasi iniyan weydiida eeda maadsantiin ciidan maadsantiin hatana hal kelim wayba sii doonee barwaaqa xaaji maxamed oo ururada bulshada rayidka ku dareer بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا أم غاوي ديرو برواقة حاج محمد علي سيد أمهات سنتين أنا بوشيد حافظة دم قصود إذا قد برسن إيد إيد أمهات سنتا ciidan mahadsanta barwaaqa oo iyana ku tirsan ururada bulshada rayidka maybaa dambooyintii dhinaga dhawaayo ku wareejii doonee faadimo mursal liibaan oo guddoomiyaha xaafadda wadajir ee dhinaga bilaanta ee faadima dhawaaw
بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين تنتين كوكوني بغليتم أفرتك سلامتين سلام كبعد ويبوا
ka faraxsantiin inaad barnaamijkuna kula geedtahay wartan geek intanin goorta eraydan wartaas isaan faraxsan wana dhawaan ciidan mahadsanta faadimo barnaamijkan u gudagalo doono qodobkaana dooda waliba nagala doonee ka horseedowka xagjirnimada iyo koron dhaadowka nabadimay baa sii doonee kolkun adeerkay sheekh xasan dooyow si usa kelimaadka unka horeeyay usan korsanmo qodobkun owsan gabayaan marka hore nabadiintiin gudagalna koorseedowka xagjirnimada sheekhaasna qola tacriifiya xagjirnimo maynagadaas
والله يجرمون تعريف جهتات نص يغنى هذين كمر ياسر
xagjirnimada oo niga oo diinta islaamka xagjirnimada waliga ku aaminsanta islanko ini ismarsiin منتج مثل لما تعصب
sidadweynaha walbada ha ilan xagjirnimada ogaa Ah.
waliba awgiika caasiiba wali nagaba koray xagjira nagaba koro waalidkii لأن المبدأ كده جايو سلاي كده جرت أو أوفا مم.
معها حجرنا أدي وناج أتدف من لا لم تمعنا خير أو كمنتي أما س قم خير أما سجر كمنتي بدم لا لكن هل دخل بمياه حجرنا بلد هو ودانك بمياه بلد شعبه هو بمياه بلد هذه دين تسلم بمياه بلد haddii intaas baan haynee macnaha habka miilusa unjada jareemsa leedi xaqata kilin baahnayo
sheekha uu horta walaandhaska haay adduunyadu dareer horta cag iyo duud ah cag iyo
marka soonka dhoo
walaandhaska haay sidoo adduunyadan dhabku un dareer horta cag iyo dadayaa mana lambasado oon aragi meeli aad cidaanka aalase laga midoobo mashaakilkaasaa isku jara xagjirnamo kolley almayilataamay langla dagaalamey aayado qur-aanka xaanonuhu la qariyay xaanonno la sheegay iyo horta ka- la ka dhagamay taasan haane qur-aankii isku mid lay lahaado ilaahay qur-aankii meeli kukooy ay bisla ka dhagamayaan fadaay meelin wal reebay meelin wal ka dhagamay oo meelin laka dhagamay laka dhagamaay lay lijimaayo aayado dhagasho lijimaayo xagjirnamo inay laku bahow yaanu maleeya walku baya xagjirnamo sheekh ibraahim maarta wareejii doonay guddoomiye xaawo sokor cali
هناك سؤالات
may xagjirnimada
إذا ما كنت إيه كل شيء يوم هاي ولا راح أفكر مشكلة شعبينا كفر قلبي من القلب يروح يسيون يدين ولي لنا ما تبتين الروا هذا حال جرمة ولي بواها سأل كيف الشيء لا مداسيتي مبدأ أجد ومتمي لك النور لك أجا ما تمي مبدأ كلك شيء يسقون أوذو أردت هانتي أنا حق جرمة ما إلا فايلة لكن دينتم مسلم كولك وقبت علماء ذبر هفتية شيء دونت lan walba oo xag jir ee mise mayar adag mise dhibaato wada oo deegaankan burburis iyo dhibaato fado wali ognaa una dhanba inay dalkii deegaanka naba- ee, inayn hayna meel la raayso horumar iyo amni inayn hayna soo xag jirnimada aragti ahaantay ma faylaya laha ana intuu wali ku qabtana culimaada sheegi doonta okay barwaaq
السلام عليكم أنا شو رمضان بعيدة أوصلنا طول مدة على أرنادا من أون هي مسمعات بين الكسب ولا في الشارع هاي وين أوصلني أتاك بجيل رمضان ولا يرتا ولا ولا هتشرب فيه كورنا ملا وما بدين كشرب فيه كورنا faadimo mursal liibaan
بسم الله الرحمن الرحيم قال مرسل لغان لها كلي بيبدا ما يبوا حق جيب المدى كلي ونقول ما ذا دين تيجي نو نو كفر فرعون لكن عن حق جيب نمو بلا المغاجة بول هو إيه ولو مغاجة والهون إيه والهون أنا قلت لها يا أنت إني والهون إيه رجع رجع مثلا ونقف أوشي يا إسك آدي قرسي لهم كلي كآتي كور كآتي ويحق جيب ويلي لي كو أمتش كفر كوي كور مدام أبوها والهون أقام انتنا نورت نفتي هانتي قال مرسل لغان ciidan maasantiin dhammaantiin may baan wareegii doonay dhiniga ulmaada ereygu la tacriifiyo markii hata erey haanan kulsirma xagjar maanaa lan dhimi dhimi jar adduunyada way baa dheegaase wadamadu oo siyaasadii oo dimuqraadiga eta oo kale way bay dheegaase xisbiga hijjar macnaha weliba taageeray eh, in wadankaas l- eh, nagada wadan jir jirin oo nidaam shuuci la ku xukumo dalalka oo weliba gaadeen nidaam dimuqraadiyada ee axsaaba ku jarta oo iyona badiyo muxaafid eh mucaarid eh xadgudnimada fikir aaminsanaantaas oo qofku u sileeyey fikirku fikirku waa anafaday in wadankan koo gaamay siyaasad ahaanna hala shirseeda dowladoodna wala markaas wala ku eraayaan oo ama siyaasadaha ka baxee ama ku dul daraysade marka wali faday cinda alislaam markii la fiiriyo wadamada reer galbeedka oo kale hanaanka argagixisada oo kale markay raacaan ururada xag jirka yeeraan markuu lanka muslimka yahay bush xag jarnagada oo caqiidada islaamka isu qabsada oo ishaara ana waliba faday in wadanku la ku xukumo sharaaca islaamiya oo kale taas xag jarnimo nagada kortay axzaab ahaanna wadanka markii uun ku jaraan ama uun ku jarna ay bilaaway sheekh xasan iyo sheekh ibraahim sheekh ibraahim fadhi tafadal isagoo horta waliba jirta waliba jirta tacsi ilaaha wa anta tudhiru xubbahu وهذا في القياس الأمر بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مضيع يا إمام شافعي هدي هذا إلهي معناه كثير من أغلته تعس الإله وأنت تغير حبه مع الإله كعاصي أسا جيل انتزم غاية خلاصة سأزغيل أتأرم تاسي أرم أو مال أولا مسكو الرواية لو كان حبك صادقا لأضعته إن المحب لما يحب مدعو لنك لنك سجيري فهي ولا رسيس لنك أبعد رهاصة لنك أدجيل فهاص ما يوهان ولا اللي صوبيو فعلك اللي صوبيو صوبيو هالجيل صوبيو iyo afku hadalku isku daho calaamadii munaafiq la kasay jilsi toosan ka duwe munaafiq calaamadii ismaya tananari sidu horta ma iskhilaafsana la reelanka munaafiq qool shay iyo lisaan shay iskhilaafaya afni iyo qalbigii iskhilaafsan lisaan shay iyo qalbigii iskhilaafsan ko madus hadalona beena sheegay madus ballantanna كوباجي مدد آمنتون كخيانة له مركم من منطقة رغازة حجر كل كل وعيا لها دين تسلام كشرع عبد الله كنا محب فرعين بين لهم مر لها إسرائيل الدنيا لهم بميل غيا سريوانا نقل بدنا ما يمكن موايا يلا إذا تزيد دلوك تش لن دلوك قريونا دين من غلاس حجرنا مدى تنسي حجر له هرلا هرلا حجر له حجر له ها حجيل او حقرو ذاو
بسم الله كلمة كلمة تعريف شيء ايه ورثة يوجد ورثة جرى كل صد الشيء يجي هلا حضر ما يريد في ليه يجي تجرى هم اللي يجي تجرى حق ايه هذه شريط ايه جماعة وكرة كرة haddii dunigu sujuud baadilay maxay haddii muslimiintii gaalada masalamatan laakiin kuwa hooda masfiirada ay badan gaalin oo badan muslimka yar waad yaraynin waad yaraya maca daalika muslimiinta in habjira inin haka un may boyawna jira may boy diinta islaamka iyo duniga tawxiidka jir dhibmasheenas shaki wal fargi kaas goonijiyo laakiin in laakiin marta jiika adkaado haddii habuurin waan ruumiyaan nabi ibraahim dadkiisana nool ay badanayeen sheerisahay maca daalika ilaahay meer ina ibraahima kaana ummatan qaanitan nabi ibraahim ilaahay may ka sheegay ummada ka sheegay waana langalin koohay may ka nagdi may goo hagawdi lankaa jeeg unga gaaraha guwadeed may go in mabda jeyka mintid mabdadan hag haddii ay masunglinka dhulmiyaan diinlin ka dhulmiyaan lamba wal ninka jeysidaana lamba hag sheegaysaa diinta islaamka may qabta faadi kulla bi haqqin haqqin faadi kulla bi haqqin haqqin lan kastaagan saay haddii seega haddii diinta islaamka linguli baana diinta laka agih wali uga yeeshee diloofiyaw hadirnamadan dhibaato min arkan
idan mahadsantiin culmaada dhinihiima wili hajara sheekh ibraahim lan mabda'yay kamitedaw hajaro hoob leere limi jaro hoob leere ama lakama cararo haddana xajirnimaadaas nagadato sheenaas dhibaato bulshada dhabkeeda see lagu horseedo
shahow horta sidaan kiin sheegaya mayb waa wal isgalsanya ageedalaska gali diintana sidii ay dhanba tartiibadaad ku deegasee yaa ayuha aladiina aamanuu taqu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuuna aayadee madaha degdi dad mayreenaa ana bilaantada isku fure lan ana raashin ma aamow lan raayo isku gooye lanba walaalka dhaaradeele ana mayanfacas xaqa tuqaatihi macnaasha may waahaa in aad sujuuda adka jirto deebbad walaa geedhan bulikiin kuwerne dhuustii iyo kaadidii iyo haarkii iyo walaa dhan booski kubi sujuuda adka jirto subxaanallah ilaa afka kahayd yanagadaasi dadkii shidahaan yaan arageen dadki dembi maya degdey fataqullaha mastadactum wali tabarta ah ilaahay koobsay ilaahagii adag ka abuuri in fataqullaha mastadactum kadhe nankan ada oo shidaysanta suugil adsidka jarto meelaray inu jilbooga haysado aati leeya bidow bow bow bow bow bow firfirtin meelaray qul saas amal diinteen walan yushadid didiina ilaa mayayaa didki ah ilaa qalaba huwa diintan hoo adag dhibaato shida adag waale adeen walko rooyele laakiin mana dhibaato le adeen iyo kasaan lekin ku dhamaadas waa in diintan islaamkan cariiri wallahi row maka dhisan shibdi maka dhisan fattaqullaha mastadactu man yaalon hadan kan maylataa ana walaha wallaskuwa aarbadiyo lam duurku ku kooyay meelo kale ku kooyay dhulku dhulshayn hayno dadka dhimadowna dallanshayn hay wala ooftan hayno ooftamaydaray lankin un haana lay shirdu sishaan adiilay oo dhulku nooco ku lahay diintimidan unkulahay
okay awshahaasan xajirnimaada letaa dhinuhu idin fay
xajirnimada haadan ku baniaadan dhinuhu idin fay xaggan ilaahayada waafajiya xagga ilaahayaa dhanka haddii hagwadada aad marlee haddii hagwadada xagjarnimo oti nimankii takfiir oo kale mafayda maybo mabda wadada mabda joog dhegyin antum muslimin ma argaal gaalnimo wala goorda maybo haramu hadita mal guursiin kor habarta oo biyo seen taalaanin ata gaal ko kitabe kidi may larbaan jimbir qalbo gaal harbaan muslimintan maybo nabi ay meere nahnu nahkum bidawair wallahu yatawalla sarair mutakada ayka ku kuma nasirti ilaahi tawfiq hadii lan kama ana mabda ban la an din malla bisas in mabda dul hawa lan mabda hakka nti dad on lo ma ina sheegay dul ma raban ya sigari an dul mabda san sheeg in lan la kagdi raban en lan kama ana may buwa ha wal go gisan hayna suubi raban laakiin an ka mabda ilaahi si oo muslimada toosan hadii dad aad malla eh hadii gaga hadii dadka mutukana ragan hob tukuta hakjara tar kale may marka arkor hagdana ta laakin diligi faylaahay marti hantum dadaa meeskuwaa fan rabilaha meel lareedn halaalii mirideetay hebrow intu dukanlee rabi gardabohoyan waraaga mayaad may sumeel hoblakar hagjarata eebaysan mal arkor nambisi ilaahajain kokso nam ilaahajaisir hisaabtame garkaje shiisa kale mayle liska ilaaliyay dulmo iyo baadil iyo habkorro iska ilaaliya haddii aad wadadisan ad marta lan dulmeyn lan indilna dulman indilna diinta islaamka maanamay buu ahaa dadkii gabaan walaaladka dhagad habjirfayda
idaa mahadsanta sheekh xasan weliba aan wareegiyey dinigii iyo gudoomiyaha haweenka degmada baydha waxaa usukor cali xaaw haka dhawaaw stuudiyaha marlamaad mayba kuweydiin faday xajirnimada salan horseenko
hawriye darmal iyada amahadsanta xanjirnimada aan aragti ahaantay walibanka horteeda kore noocyo badan haddii haylarais walaliska dulmi yahay nooc kasta nagada qoran haddii diinta islaamka eto culimaa diinka yaa lagu fadayniyo surmaanta sax ee diinta madaasayta dadka anka fasira laku yaabay in fasiraadi diintaba dadka lamba sidoo sidii madaas is falow leh sama erdan taas walila unku baahan yahay culmaada iniyo surmaan oo sidii xaqe oo ilaahay ka ogi la ogiyo aan sheegaan diinta sidii ay dadka ka turjumaan wali kale lanku horteeda kore in dhammaan meel la raayay dadka deegaanka iyo aaminan naftidiyo in dad walaale ay dad isku diinto ay dad isku dhaqanko ay on hayna dad meel la raayay meel kale ku kooyay oo shisheeye iska duuliyo on hayna naftidiyo ku horteeda kore wali kale lanku horteeda kore dhammaan meel la raayay ee dawladda madaas deegaanka isku jarta iyo shacab sheeniyo iskaaladaan iyadoo la dagaalamayaan xaqdirnimada iyo dadka madaasayta dhibaatay fadow deegaanka inisi wada jir ee nisku nisku xaliyaan idan ma santaxaw ee barwaaqo waliba faday inaan ee kuwaydi su'aal ah markii lagu hadalo kor aan qaado ka nabada oo kale ee sidee urur bulshada rayidka uu ku dhigaado koraan nabadii sidii kor loo gaadho lahayd
nabadooda korlanka qaado koreen ini wacyigelin badan ka suubi ini siminaaro badan ka suubi dhalinyarada lankaweer haweenka lankaweer gabdhoo yaryar la guweed samanaaro la si oo waa iginin xaafado kusuub yeela eeda baylata namadkiisii dhakaare hoobsan manaaro badan la suubi wal kasta wali oonay dulme sida malay faylisa malay faylisa waanaa yaleena indhisare haddii oo nahay oo samanaaro badan lan suubinan ama banjeyga jaro oo dhallinyaradu samanaaro lan furnee waa iginin lan suuban dulma lay dareere
isla su-aalaas faadumo mursal liibaan nabadi koronka agoobka bilaanta joor intay leeg qaadu kora
wayba ku qaadada korte boqolkiiba sagaanin siitan oo ku qaadada korte balaanta nabadiin koron agoobka way waa balaan olkiye aasaastobamtamo nabadnoo bankat waa ku duranta wali hun warta balaan yee dhali yee qabo yee la dhalde ugdo waybaa qofka hoobadameel jidkii isu hortaama jidkoo kal mara nin balaamaynta qabto hibalou sidama inaad sida weelno yarto wax gelido dhifale marka ariika bol in sheegdo ariikin bol in sheegdo oo hartagaa bol in sheegda waybaa eedi eeda nabadgelyada balaanta qiiblibaxan ku qaado bilaanta xaafado inta ku shirtaan oo nabado ilaaliyow jee jaraase mararka bulshada ha ha ha albaliibo lama kol mase hal kol ya ya shiraano dhulka shiraan leedan way ba habarkasta ciyaasha wax geliday idee wax geliday nabartood idan ku bilaawa lere idee tamdeed hawa geliyo dadan haafado laamo waxya yagla waxa ya wa inshiraan la la inshiraan sidii baad haafadin amni shay iyo nabadiyo iyo lankimada lanko lanko way ba jire jaahil oo balaayir arag haatar simadii qabiil ha kayfiyo hortni oo sidoo markoo jiraan intaa jirtay walaan qabiil indirtay bulsheena dad isla dhalayo matana waxaan maleynaa intaa manka ol jiray onlineinka wadeena roogarahan saasaan wada hadlaa ciidan mahadsantiin mayba annagada sheekh ibraahim xajirnimada nabada caqabada keeta
xagjirnimada nabada caqabada keeta may caqabadka keetaa macnaha hoobada nabadfadanoo nabadgabow nabadfadow lambadanoo nabadfadow yaa isa oo walanku ogayna ilaahayay la ogi nabadfadow yaa la dilay ogda lanka xag jirka may buwahan sidiis danba may wahan agididisa huma walahu weelowsho yakashoobe walhun isu suugi oo ali ibn abi taalibsay lanki dili may badhaayeen hadii isin nafta u goyaysan mado ii dileena luto ii garanto ii dhigdo iyo kiskisa ii dileere mado ay ii dilnay walaal islankaas meelasay ka taamay lankaasay dadkun ka dhaha jira iyo gobol qofood oo dhatiyo ka dhaha jira yee bambl garxiye baabura dhashin laha kabuuhi iyo lakileeye la garxiye lankun madun lankaas lay fala intun dad adamadii balmayan aragow usiina naftidiis balmayan aragow hay madan nabada caqabada kaete hoob laakiin umatun oo saasri weelahayba nabadu weydiyaasaba wada jir ataa ilaahay aaminto isla kata may wahaa walahun i walafayle walafayle bahan walfayba kor hoob midna madaro iyo horta intun dhibesheenoo hayta madila midow walbadan laisku reebe may dhataha manaa may waha wada jir iyo galan walka gooyayaan iyo dheereeya madila midoobo horta walahun haada yaraadeen ladhisku reebo korto fusiiba heshooday dhanka iimanba ilaahay hankii laku yaaba oo ku keere faylaanta tutaaka walbadan laku keere
awshe xasan wayba kuweydiiyey door intee dhan olmaado kasdhaaba korto koronkaagoo ku nabad jirto
marmaada doorsheeda oo nabadda kuxiga hawsheeda doorkeeda muhiim ay leeyihin maadaama iyo walwaayi giraas axaadiista iyo rasuulka sheegaas qur-aanka sheegaas doorsheeda muhiim nabadana mayd waa shay la arga asaas sheega nabada diliya mahalna mayd waa caafimaad ma helaa waxbarasho ma helaa xataa cibaadada khatara galaas salaadaan waa la tukadaa too mayd waa salaatu lamni ila reer toona salaatu lkhoof salaad qoofta salaad dikarka duun gaab elin tukadaa jirta meesheena ol kasheena marka mayb waa nabadu shay eed muhiim gaaw olmada duursha eed in ay ku waran mayb waa markii nabadu ka tarri kiriyaw ilaah tala raay oo kala lang meelu kuma gundhay wal mahalla ay kor lan kastiisa ilaa optionkiisa dhagato baydhow roogay hamar roogay dur roogay lan kamay lifada ilaahay koobsaday itaqi llah haythumaa kunta rasuulka ala saasari meel baad roog ilaahay koobsade lan tu roogan wala fasaadee lan kastula fasaday lan belaa optionkiisa saarkii dhunto hoob ilaahay koobsadana lan kuwala hadlaayo kor lan ilaahay koobsadaa way kasta roogo markii hadiribaaw dan wal min dhamaaw sun wal manas dhamaaw adduunyiisa aakhiraas mabaabiyo lan ilaahay koobsadaan meel kasta roogo kan wala hadlaayo kaas marka ummadu may badedarmaasa lan kasta ilaahay ka obsado oo lan la rag ilaahay ka obsado may bua lan kula shay badbaadiye usun is badbaadiye amniga lah leh lan la rag mas-uula fiihi haddii adam ana may bua yaalata yaalka nabadgel in ilaaliyo dadan kasoohin gudubna dadan dhabna horta in ala degaarintuli kofale naba ilaahay meere kullukum raayin wa kullukum mas-uulun can raciyati usun dhong mayatina dad oo macna raaciyaad oo madiidan ah dan la rogoona mayba mas-uulka ee la su-aalay wala usul usmadiida may daajiya wala warsadeen marka may boolan la arga muslimiinta kamid ah balan haadoy magal haadoy lan kasta oo muslimiinta kamid ah nabadda in ka qayb qaado lanbana intii cilmishay aglishay dhonyo iyo doorshay dhammaadeen kan culmada mayba goraday ahadiistii aroorti qur-aankii haroori in us muslimiinta in sheega lan kan waadadan dugsidiisuna inay daska sheega walmay jira ilmaaneen baahnayn aglakiyada iyo balka fahmi koro ad naftatiyada may gorku koreelan oo jaahilka walban kasaan nabadoori dhunto hooba nabad aksijad iyo mana nabad luwayan dhibkiilato gorada wala ulmalayninka baahda maya lanku ulmadooda aajirta gorday qur-aanka kasee kaana may kasee ag ilaahaysi nabad dorwalay hata ogiin kan waba darsi wanaajiyo dhowr lan la arag humantis hagshayka arkaada nabadi walhaya lan la argoon waajib oo saaran oo muslim baa
xaawad shakor cali weli ataa guddoomiyaha degmada baydhabo ee dhiniga bilcantar doori intay dhanku qaadan kortaan nabadii kuran qaadood
iyada mahadsanta galmarin nabadii koran qaado wala un ku shaqayhayno yow deegaanka wali aaminsina wala la karoobi in yeerta nabadi i koran qaadooshe qaabka haweenkii aan ku shaqayhayn boqolkiiba sagaalan wali ka qayb qaadaan ee amniga deegaanka sababto ee unidan inkijarta deegaanka daainkijarta lan walba oo nafli ee deegaanka ku nool xoolahaadoy dadhaadoy walbahaad iyo daainkijarta deegaanka lafaajiya daainkijarta dhulka haddii abni injarna horumar ma jara mayl raayis sahdaay adeerkay sheegay walbarashii caafimaad toona mal helow mustaqbalka lihiigsidahayoon weli nagday kobaaba iyo qax iyo silac muse ka dhammaada dooniya nagde soo waajiban oo saaran in abniga deegaanka una ku shaqayna haweenkana weli ku jarana door unka door unka muhiimsan ee meel raayis abniga lanku qayb qaado ko
idaa maadsanta waliba ka nagday adeerkayshi xasan dooyo hoobo xagjirnimada nagata toowa laka hadlaayo saameyn intee dhonka leetimiid
toowa laka hadlaayo dinada ilaahay kasaadkaa dhabanka in wal lafasaad ilaahay ma ogol haddii ta wal ka layo nagata dhabaatan iyo mid waaratanki suubi idin bubinga leey idin bubinga leey may waa idin fasaada suubi dhankaas may baa nooc kasta laka qobada kor wal qobdaa dadkii awoodida ilaahay maamulsi meel kasta rogan qobada koraa xagtanimada haddii nagato tawal laka fasaad yow nagata lan shay in la qobado leey sabasi in qobsamo haddii habsirka qobada kor wal habtasee haddii wala insheeg koro la waaday kor wal waadaya dhiigo hooba heer gildeel in la dilo maadaama fasaadisa muslimiinta laka badbaadiye dadka macna mayba bulshada fasaadka abuure hooba lanka macna doowda dulmiya lama dulmiya waa kii sheegay wiilkasti roogay baydhow roogay dur roogay lan muslimiinta dhibaabin ku qabada diinta islaamka galto
idan maadsanta faaduun marshal liibaan markiya koyter nabade weliba jaree olkooliha ku bilaabday idoo dhuftiyo tusaalahaan qabadyaha isbabaanba iska lahayn wali leeday markuun hibilow iyo hibilay nabadina ah ola dhuftiyo ku jira ka xaafad ahaan markii arrimoogaas oo dhan si intaas intay ku tusaale gaadataan nabadda jartee wal oo istiraatiijiyada ama qorshayaale oo xaafadda bilaantii in degsan oo in ibtashahaadna nabadaas isinsinyaal oo shaqeeya
والله تدرسني أرمتان يا الله ما لكن بلا يرتجع سجليني بوب جر ويبلندري dhammaaba bilaamad iyo wanaagtay oo cudmo hoogaa taga barburinyar taga waa la dhin sheegay oo taga habarka daltonna la dhin sheegay idiin dhalada ilaahay ku obsad roobo may dheeraa ciyaal qabaan ciyaalkan fiiriye idiin dhalada liri wayba wax gelin badan oo ku jirta wayba waxa lagu wareeranee eedeeda xaafadaa tusadi hortime adii baad dhisay hortime hata bajaari aan oodu dareeray adii baad midi kooti bilaawdaye bajaaka si bahu leego gorga wasu dare musulo abara lu dawdime harfi musulo goba folba fantala gari way baasin guda oodane dadkan bajaarleytan dadkan gorileytan dadkan haku qobodaya qonaatid dheeraadhan bajaarka bartidina uma ergo wada way baa balaanta dhinaga balaantii dhinaga dhalinyarada dhalinyarada horta siiba way fadaan in ulma diinka suminaaran qobda wala wala fasaadiyo dhalinyarada way baa qofka hoobol habardo hata sheegoay dadlaada ay meedi fadaa garay tiin barbe ulma diinka la fadaa in wal ay leeyahay waxyaa masaajideed ama ilaa xaafado kooya ni wiiraan gaay xaafadii aan jeenne dhalinyaraha tahan iyo qoosnaha luwacdi والمؤدين صارنت ويبنى نعم دولة صارنت والمؤدين قال لك واحد يجي فضاني كان كان ويبوها من كوريراني دل يروح تادي باردي انت ولا بارك شيء هو شيء شيء لا مرت يا دم الله هذا هذا ويبا لنا دولة كوفر قال ما الانجلان دربيا ففدير يعني ولا مفيري دو هو لكن دور كان انت فكر ورت ام بدنا بنتي فكر ميلي فلان أورد فلان قدر فلان ويشيدنا دلنا وهبات ويلي فلان أني للشقانسي يعني أو عمل الصي لا دولة أو أسران كان كلام حافظ إير إلى أرتاس أمريكين فيدي أوكي برواقين برواقين موية برواقة سيدة فاضل شدي إسلا تا شغل عن تدل يرى ولي بقى عقبت كيتا لبده ولي مسهلاتي إني دل يرى يقدر سمعان دين الحجر apa ada murun tiya do bay boaya maarkaas una haafado ka dhajar wal bal ngaaragahay dalaad way bargay habar oo dariskaan ee habar dariskaan ee gabar dariskaan ee ariijonteen koy iduk wedadi madi damku dabagalni idiyaseen ma jareerni mooshin arikiway wadadideen haddiiba idi saasbananaare idiyaseen minha barida idiyaseen idi hobseeni may jareerni un aritana baha diranta na warsiyahay male un waalida siini ma habarta habtuumusinade waalidkii markuu usumayn haay war usahay male waalidkisaadilayana waayaro naftirgeega ii daroon markuu way bernay raa lahaado balkume fartka raa lahaado qofkun usun shaqa mahay weyna sabarahay geeka bilaanay digi dhagahay too migay war usahay male derbiyaa fadhi aritayna siirni lama bilaa madanaan seen aritisideelaanay sii kastay dhalinyarada markuun darbiyaa fadhiyaan shaqo ma haayaan walyo haayaan madhe wal al wali argaan suu biyaan maay walba ma haayaan darbiyaa ma fadhiyaano ay guddoomi xawasa korcali
bismillaah iyada maasinki dhamaantiin nagada korta aqabada ka nagada koran dhalinyarada mayla raayis shaqa laanta dartiye iniga amniga sababto wali buwaha horta boqol kiiba toddobaatan dhalinyaro bulshada si la wada ogye lanka haddii usmadaataysi wal camal uusan haynin ka qasbiyi inuu usmadaatay liis camal ku helo ambaha taas oo kale wali ogtiin in dhalinyarada hariib iyo galaayaan ee in iyo madaataysi xanjirnimada la sheego iyo kabiirayaan wal kale in abaabulaan qofka bani aadamka ee hoob ilaahay isu walbara maadi idiin walba barada wala fikire tasqadiis haddii usi la sheekay sida walaha ku beehal abuura li hal abuur shay markaa mis kofayla nagade ko qaldan nagade soo dhalinyarada sahata la sheegahay baagamuundo in badan yiin ee codsadaan iniyo la shaqaalaysii in badan walow hata lam dadaalahay sidii hor iyo onhayd inay hatan wali dhiman la dhammaystiray codsadaan laakiin aqabada kanagada koran amniga aqabada kanagada koran horumarka aqabada kanagada koran ee deegaanka burburintiisa ku qayb qaado koran niniga faylana walan isticmaalo koro niniga qaldana walan isticmaalo koro marka weliba ku eedyihiin bulshada boqolkiiba toddobaatan dhalinyaruu sida la wada ogyi guud ahaan i gaarhaanba door muhiim ay kuku jaran dhina kastaba mise amniga nagagoy mise mayla raayso burburinta dalka lamadaba soona ogna dhalinyarada la adeegsaday wali haayana dadka la adeegsaday shabaab yala raay shabaab wali soodalan walba oo dhalinyaro ee la fiiro macee qof magaashay macee qabiil macee wal macee lankii labaatan jeer ee labaatan ilaa iyo afartan dhexeeyo shabaab ee yaa wali la raay shabaab so dadka deegaanka burburiyaay mise dhibaatada anjeeyay si uun wada ogna waliba waa under eighteen haayeen under eighteen a wali la siiyey uu la siiyey wali toosay lanku sagaalan jare awshayn haataa kuwii mise awshay lanke dhalin la jinge ku cilmi badan ku cibaado badan yaa laka toos yahay macnijee wali haytay saqal dana la isticmaalay soo marka saas dartiye dhiniga faylana walan isticmaalo kor dhalinyarada dhiniga qaldana walan isticmaalo kor sheekh ibraahim weliba kursiga intifaday under islaam nabadda-ida lanka amaano salaamun calaykum dhibtum fadkhuluhaa khaalidiin baa ilaahay qur-aankii kaalin marka dhinigaas aga oo fiiriyaas awshaasadinku ka dambooyi doona adinkii bilaaway islaamki in nabado adilooyinka ku arooray hoba aayda ayn hoba axaadiis ayn in aad markuu kursidan si dartinka baraarugaan nabadi in ato walmuhiimu ee nolola bini aadamka ayad iyo ilaah funtaw walaalkayow nabad ilaahay magaajeena salaam ayaa dheeree سلام المؤمن المهيمن العزيز إلهي مجاج اسمع ديسو سلام إلهي مجاج وهرتم يوها مدي للدريرو سلام عليكم جبتم فادخلوها خالدين جنة نجرت الدنيا دي منو معناها تا اسك سلام عليك ما يوها نبت والوينو سيدي دم بدينتين إسلام كبر نبت دكا دسنت نبت يابا أمني أن نبت أه مدن ما يبوها mayb war hataas war hata laynagadayo oo hata doogiya teedanta ma ah lanki inka saana oo diinta islaamka macnaha mayb waha ka ee kolley horta may jiraha may jire suu tafaahum wala roo ya jaray oo macnaha ya jaran oo laka dheeraday oo hatuwaan haata yownahada ama tirtiramaayaan lenglahay yajara macnaha may wahaa langa masalan may aragaasa lankoo lankoo lankoo dhibaatadoo lanjeysadee xaafadun dhatiya mise idis meeshee yallaka dilee maay lanku may sida waale usilay wallaka aragi yaleede usilay wallaka aragi ahwaanow lanka kan may laka aragi lan oo ilaahadii abuuradii noolo risgeeyahayoo dowhaayo manaha bani aadan ahoo tukaday cibaadaysaday manaha jiifaday hiraabta kahay risig ilaahay halaal ay weydiisaday waay yow wali ku haadaba nooli ilaahagii noolay noolaya noolay mana uu ka naangalay waldilayreejamaydare uslay walaka aragere horta umatii dhanbaad dhamedhere ebil ee baabaasanta galbaga maydharahe doontan ku wada bogonto umata lan hadala koro oo ha ku hadalow malah ilaahay diintan degyay qur-aanka dhowr meelooda ku hadalay meeloolayma ku hadalna jihad kasta yaan hadalay diinta islaamka qur-aanka n hadalay axaadiista ilaahay rasuulshiisa intaasaa eray ilaahay saasaa eray yalaleeyo dad ma deegayaan walaagay lanka lan sheega lanka may bu aha walweyn oo walaagay arrintii leyn aragiiba malle hortani ow ilaahayna hagaaji ilaahayna hagaaji may hagaagsan ilaahayna hagaaji
mayba adeer sheekh xasan adeer bal ursulumbo nabadii islaamka nabada ee islaamka lamashay oo mutalaasimeen oo islaazimayaan walan isbaahan islaamka diintisa diinta diinulamniga dharasadeen diin waa nabadgelyo dadsiyaaso deriska ilaaliyaaso دين الاحترام وهو لم كم شلون كان هبشي لين قالنا لي الفرصة لا لي أسوأ شيء غسو لا سبحانه وتعالى ما دبس كور ماي الضمن كيف يلها ينول الدفاعي ولو بدل أنه من بعد خوفهم أمنا يعبدونني أقصد يقول شوك بعد ما نبدل دونا نبدل يقرأي أمن ما إلا تبصار يعبدونني يا بداية من يا بداية لا يشركون بشيء من شرك ولا مركي أمن الله لا إبادة نفتي مركز فإلا هذا نبي الله إبراهيم ركيد بقى سلاي ماري فبجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله إلهي يبلغكم كان مكة كو آمن عشان صاحبك كو إرزاق دقر على مرسي وارزق أهله هم تسير إرزاق دان أمن اللي هنا إرزاق مهلا هو أربطال أراد والمحقلاو أراد هو من بدن تالنا ما يبقى لنا عدوك قد راس ملا شيرين كي أدبدي تيلو كورداسي ونوبة مراني مدي دكين هتنبع دينو أكبر الكلا راي ما يوالين دوريساس نوالين هو لقي يوه روغان أنا بدورة لين راي مسجد يلا بدأي أمن دورين والي مدرسة ما تذكر ما ذي والرفاضي والبعبي أكبر والأرول والكبر may dhireen tilankiiba macnaa may baa un loor walka dugnaa maalintii afar bool dhowr bay dhow madiinatul mudlinkiin mayna waali nabad daro marka nabad gol eed muhiim ilaahayna qur-aanka saa iyaan ka sheegaa nabiyullaahi ibraahim markii ducay sidaay rasuulka alla alayhi salaatu wasalaam ashaabishay niil warmi muslimiinta dhan warmi laa tatamanaw liqaa la duwi was'alu allah la afiya fa idaa laqiitumuhum fasbiru waalamu ana aljannata tahta adlaali suyuufi ol inta tamaniideen aryo ol inta tamaniideen ilaahay aafiya su-aal aafiya maylka jeed amni waay ilaahay amnika weydiyaa su-aalaha haddii odow la kulantaan gaalo la kulantaan mary markaasuu maarahay sugnaada ogaadaari jannaada mayba wax seefadan hoostiya oo ku jirta robla sindaantan stool hor isku dhawaar laakiin in ada lagu weydiido sember macna mayba waha walada maalayaan ee dhibaatee muslimiinta laka dhibaaw ama se dariska laka dhibaaw ama se bulshada laka dhibaaw deegaanka laka dhibaaw muslimiinta haaramaka eta diinta islaamka diinul amni waaye diinul ixtiraam waaye diin oo sharafeedu mayba dad amaanase dad faraasa in nabadgelilise ما يرى رسولك عليه الصلاة والسلام المسلم ما يرى رسولك عليه الصلاة والسلام مسلمك ما يبغى لك مسلمك هو شيء واحد لا يا ولا يخذله ولا يهكله أنت كل احترامه المسلم من سلم المسلمون من لسانه والدين أري مسلم ما مسلم أي رأي مسلم أي لان مسلمين تلسان جاي إيه تتيرس كنبت بها أكتي ولد أنك درسن يدس ولد أنك درسن madid dhibku koya may koya lisaanku waa humaada galantun adoo dalka dhan marka amni doro iyo koy hob adyalo ku hay rasuulka ilaahayna maaray muslimka may boa man salima almuslimuun min lisaani wedi lan galantis iyo may boo lisaanjay muslimiinta ka nabad baha muslimkaasa haqiiqa kaasoo ari marka diinta islaamka ah waa leesaasu in lis hadgudud ma ogol in lis dhaba ma ogol in lis luro ma ogol saasay ah waa leeyahay
hawse koracdi gudoomiye markii la yimid muddo kor halan qaaday hadalkaas ay ka dhiye ee la hadalo
bismillah wala la hadalay dhamaan ee dadka deegaanka ka nool lan yan qaasa tamala nabad dadka dhan yaa wali qasabka ee taayni iyo madaatid ku wada shaqeeyeen culmadan ka horeysa ee walinka dambeeyay dawladda iyo shacabshe deegaan kasta oo la kanooliye nabad laantiye wal wal noolada kormale deegaanka wali la karooge nabad la karoog nabad hadii injarna wal shab darero hab yaraato male so lan kasta oo qaan gaari tumishan tis goti agli shay wal og ya waajibka ati inuu si abniga madaasayta deegaanka usro usu ku shaqeey hadii uu ku shaqeyna lan shakhsiyan saamaya sabale lan walbo deegaanka ku nool mise dawlad haadoy mise shacab haadoy mise culmo haadoy mise caamo haadoy dhammaantood saamayaas laakiin weli si qaas ee hata maylagaaysa aragtaantay hatan aan saamayaas haweenka weli ogtaa in iyo dadkan ka nuguliyo in haweenka dhibaatadan ka badan dadka ka dhiyaasonaya eta haweenka mayo haddii burbur i dhibaato dhiida isku bahe hadaasaytii baaburkiis arga lutis fudud yarahe laakiin maamadii iyaala ka daba jiitamahay rafaadsanta waayala sariirtadan saaran bahiidiya iyo qaxjeba wari nagday adkaadee iyo gudiibu waajibku saaran wari ana qabay aragtiday inay culayska zaa'idka ee madaasayti oo amniga ku shaqeeyo sheeye madaas waajibku ata haweenka sababo jardartiye iyadoo awlaad haysata iyadoo agoonley e iyadoo mayl rays ciyaalkii laka furi iyadoo madaas nugulo oo ka nugul nooc kasteenka nugula haddii shiradiyo jidkaas maraas xitaa haddii wal dhalinyaro ay meelo waa suuq horkoyan wali ku yaabay inay naftiya lafaha shebala dhibaatay sabdarti ay wali waajib ku saarantaa dhammaan dadka deegaanka ka nool culmo iyo aamada tiyo qaasatan haweenka wali ku saarna mas-uuliyad goone inay kula shaqeeyaan amniga kan dhimadowna walaalshow kan dhimadowna mayla raayis hartishow kan dadilowna mayla raayis ee wali nagada ee aawshe kan la dilowna walaalshee nagada laku yaabo soo sabdarti ee wali kafaylataa inay ku shaqayta amniga haweenka
faaduma mursal waliba faday inaana isla su-aalii kuweydiiyaana hawsa kormariga gudoomiyaha haweenka degmada baydhabo markii nabad korhalan qaaday leelangato ciwaankan wali ayaku horseedow ka xagjarnimaada ee koran qaadowka nabada markuu khitaabkaas ee koran qaadowka nabada ay ka dhiye
koran qaadowka nabada ka dhiye bilaantay ciyaan qofoo bilir bilaan ciyaala ka dhiyaa
bilaan yaala ka dhiyaan siiba bilaanta siiba bilaanta ka dhiyaanta wayba jirta dhib gooba kulma bilaana ka dhiyaanta nibadna bilaanay walantaraas nibidana adla nuuli horeelin ahi nibid laantiya way baa abaaru abaar iska fur ew hatta ardi wallahi lamaada min leho walaa ol elisheed dadka aan dareenga galay argagaxaana walay aantal makiin galeen hoob ada baloogo nibid heloona timariyana waa himaan xasukeeki cagabararki bay dhowr wala ku dhihi lahaygabay kulii lanki roogina waa baroogi cagabararki madiitis aan mara eldoon roori kuma ishangeeha moqnaay ودي مدن ذات ينو دبكوي بيدو لي لكي ما غرينيس بيدو ذاك ناني سانا هندري راني إدو أسلا ونقول لأنا هو قدين أمبولي ككرسو أمبولي آمن من ذات يدا والقرل والقرل همي ميلي برين حباني إدو ريرنا لي لتعافد إشكال وغير إبل اللي يقوين إلى مرشي وقال لي وأنا أبغى أربجة تلان شيء ونمل وذر هوري أنت كم سمت بيعتي قال madaas walaalogay inay lijaraan aryaankayna haysan doqayna ma sharayaana si askartiisaad baryaha inta eegahay muqaay furgo muqaayada madan wal jiray laraa roogdayntii wala jiray ta aamaw intun aamana jingahayti jiridi jiray laraa wala dadka dhacay haa ilaahay marshi wa ilaahay tusay hal anaan lahayn lahadhaci madila goori unugi ha ku bay roore amboorina ilaahay tusay dhabaata bay dhoo haka marni wa ilaahay tusay adna marka ilaahay marshay way kooyamadi raashinka la karyaahayne uno bay dhowroono wele ruwa maadlaan ihaawee belse kooy walaa la karya jiki la karya dadka midaas baaba dhamaanti aan idaas iday midaas haanu beriise homdaas kuday isagaa shiina inyaal homdaas dadkaas un kooyfana ilaahay bahana deeray gogortiisa balambadan reer baydho niiska koyni meelyana ninshalure wayne nijey kaam oo meel walla ka karyo aan wayli ijey salaahdiin meelin oo madaxtooyada yo ko dhanka la dediyahay ilaaha marshay silin royin roy umati leedaan umati bariiska waa bacmeen baa wada dhammaadeen reer baydho bariiska kuleesha oo bacmeen wada dhammaadeen galab galamo kumadaa onyoon afar bilaamooda jarna ninba habarto way habmarnay laamin abshakaay لمن هو بعرات ديجنك كون كستد إيجي فري كون لفاج إسلام ماذا يكوهر كون كما دن أو تعبان كاي وقتاي كيرونا ولا وبر إبرينا حبا لا كنا أنت بريانة من يده سكنا يسوري ما هي أنا يا أخي وأنا إلى أعوش يا أيو أعلى ما شكل مريض أعوش أنا لما تيجي أنا لما تي أو كينون kiraabta baaburka lakagemi jaasi taytoo dadka la kacaawiyaayo dhamaryaa baaburka lagemi iyaalki lamadiyo madan ilaa marhay baydhow ba afkaaseen buundad arshakaahi meel fuurkaa ka deerin maduulaadee walawalaalay kaan oo taabaanka niyodaye kaan umoodo may walba moodaa yarta lamaad inuk yawedi idoon baashiwsay saroojo idoo dhan arbti ku guureen ka jaran madan meelibuwaan unugeebijey inigoo hamiinki ki haashin ay sadi kola noora qaade kahaare ku biyo kahaare ku biyo lama usbuu baadi inigi hafaynayo kureyti maasha allah nagre kureyti madan horta ayaalu lay dheegan lay maha madan waa yareena sumaaday aan kayna dhaman gaali kaayna way dhacay misgeedayna way dhacay ay saastan weel dadku mareehan liliya saasna weel yaanka sin roon roon duwayga jeeyey dugsi jeey ariinyo ay la dhagdaa ilaanka adeersho ah yasmad meeli jeey baa ifiiriyay mudilla musin sadasin uu weed hubinade may baana kuri walyaa mid gaduudan haani fafaynaa uma yayiray madange ka ta ban suuqo ya gure ka shalay way liiliya uma ibreenan say geedan aw hartugon koye wa ere tugo ko isuy hardiyaa ahay adigaa saamin jaran walaalkee dhalay walman haay inta ka fiiriyaay walaalay ogaaw bas haye intaatan intalay ka ogaaw haanhaanga iyaalkan adla qoreen intan ogaan sisida imaayt iyaalkii kuleejilijey kuleejida dhikadaadana wadan hamar langaadi iyaalkii waxay galanday hamara saason ko ku bayan lama kuriyaa daliilkun oo taariikhdu awali
zayanasa orowngolo dhacay bakaarolu furi gaalilu ku dhacay nibidlaanta sheenasna madilemi nibiljara ciyaalkaas aadi onu baahigantoy madhamaayfana madna wayba horta wal nabad ku faylaba madle ol hoobadhi wal kasti kooye wal kasta iyo kooye madna way baaha way ku tuugane dadka dhalinyarada mase dadka magalka isgalan wal iska galinyin unun ogayn way filaaneen nin nabdaawaan sagiire iyo balcantoolan fiiriyaan dadkii oo dhaleen ilaahay ku obsadan sidii baydhaw baydhawgeekii dawladiisii aad baraagnaynagto nebada fadaane migaa ool niiwade madaloog nebada fadaan فهذا مرسل إلى ما سنتي شيخ حسن يا قلم تتيبها أو شيخ حسن ما كدراس marka daray saddex ku dhan fahmeen jirta nabadda ma tahaa jaanib kasta ka dhasoo baahanta shaygo may buwaha ay ka adag badanta ka adag Mm.
lugadii hobsgaan shalan anadaas nabada ku hoyte shaygo ma in baahna akhyaara ka iyo luga ka adag Mm.
barto shay dariska usgaleen ay tartiirey oo luga tartiire muddo ma barta oo waadaas oo luga oo waadaas muddo hortaga oo sii dhibshay badan oo waadaa kii baan sheego wal ogaaday wal haliya laakiin nabad awoodan baahna jirta hurda roobka una sheegnaan nabadda wadan baa mayb waa lama lan isdulu hayta hanta iska haysta qobol in shal qobol wal masuu badaa lan shal qobol aan wadankan hatam argahayn ur bay dhawaa hatta qaliyad may dhiday oo usub goobgadud buuray ka dhidii jirta dad isbilaaway siyeed qof ay wax iska diray dadkaas maamul doris wel lanko iyo habartisa maya ka darsadeen san dhin sheegay boosaas walbaase seedisho iyo aadiyo iyo maylan ibday barringada beertisni aun dadkaas taabadaya lankee hebel beertiyani abuur boolar ay kooy habartisi usu misgalsan nabidaha kshaltadan owlaadisa hanbahay kooy beertitana ay uni unkoyna beertanu faday iditanun fadani doono iyo leh hebelay ariititiya sheegday hebelay lahayday dana adi koofaday beertan hebelay lahayti hebelayti ma arna ani artagay olaana oo hoognay dhulka i beertay ma arna yoob olma eh marka dadkii akheeraa meel fadaay aad habartun hartun waa sida yoob olma eh owlaadin isdhalan walaan islihin walaaj siima dharma fadane arrinteedii hayte gobgadul ha gudbi bay dhowli shani gaalilin shani gaaligin walaka tarwaay dadkii may dhideen habartii hob beersi ay la ku dhoonay malaa goonteer roob hob qubdi hiraabti beera abuuree tar meelilaas ka bilaaway dhidi ay weli maamula weli nabi ilaahi maari kayfa tuqadasu ummatun laa yu'khadu qawiyu wala daciifiya ummad lindhahiradin bisha lindhaafalansho qawiga kan daciifkana nin qobdane wal maamul baana jira wadankan mayba waa dadkan rumal sheegan danka mayba maamulka in wal qobod mufadaw wakhaasatan gaaliyaalka wadankan joogan mufayl anaa roob haddaa wad gartay dhowaad in wal in qobodo tanfiid lahaado la fade oo balay leeron madag loo sira hatin bar haddaa oo kan madag kasta wal isdile hadda dadka goobgoyd mayba waa maamul aska dari maamulka maylin eday maamulku walin eday maan magaraya aan meeri joog shaa masaajidan adag sheegto lahaa dowladda ka dhiyaha maamul humo amnigaas mayb waa ka dowladan baan awoodan baan lankan walaaji lankunan kakaada kaana la reebo la faday awoodaan baan Mm.
akheer moodi welas Mm.
haddii maana lin waayo awoodlin waayo Mm.
lan maamul ee qobdo waayo war iska maaya Mm.
tahatadiideeba ka mid ah okay sheekh ibraahim eh, markii awood la ega nabada aan baahanta khidaabkana dowladda ka dhiyaw sida adeerkay sheekh xasan basheeg Ah, eh, may noqon marku may maqnaa may dharay sida arinkan sheekhay sheegayaha may buaha sida dhaqanyaale dhinigan maamulka hidi boosa laska galay iyo liliyaa booska lanshay ma an hukuma ulan kale la siyaa dharaaranta taasay walaata laku hadalow iyonayo mee lang magaajay magaala lang oo hargeysadan wejiha ka daayay boosiyuu si dhaay elelaantuusi gili dhisada falaay biraameytisna an roognee dhinigun afrikaan afrikadun hege dhina jarkab ciyaalshii hegaan jaraan us inta rooga dhankiiya mayliray boos laku qobsaday halay hale ee isku ooyay isku ooyay booskii sad goora la hukumay sadiida goorba wala diidi hatan akhyaar kalaan koytay barama baradem sabtaga yalkiin hatana ya maxkamada eelel dhibkaasay yaala wal haabiyaraa tukiin ku hadalo madle bohodhuntan ee madada dhahagaada wala dhatee bagtaa isku taala ilaahay mayliray umata isku dilaytanta rafaasanta Waa maylir- may noqona may noqona may noqona Mm.
shacbiyadii oo midnimadii oo xaaladana sarsaka nagati oo ansurumow ah Mm.
oo sasadani weeri ah jar shacabkii awood fuliya Shacabka- awoodi galantee maka jar awoodi galanti ay ka jirna laakiin may waha muwaadinba may ah wadaniidba may qaba Mhm.
lanka lanka kale jeelado lafaday ogda Mhm.
heblow sadan la waali nafta tiyaba doodookin hata Mhm.
laakiin dow hawmala Mm.
heblow madeeda naarlikii intooyo dab ninka lahakiinka dhahdida Mm.
heblow san la waalaydada kilay umaahana tlan hanna how Mhm.
umatuqanasna hawa kumaqon Mm.
imuwadingnama okay mana wal kale oo ogeedan maadsanta sheekh ibraahim ee xaawasha korcali yoon gudbiyey ee hooba una ogaani khidaabkii i dowladda kabdhiyaayo hanaankii fulintii iyo amnigii awoodin la taab walaagun dheeraw oo walaagi fududeey lahaayay ciidamadii iyo walaagina gabta nidaamka dawliga adiba ka dhan jirtay may kuma gon oo dacfi ajar
damar iyada maadsanta maadaama la eri dawladda kadhiye culeyskan ka badan mise dhibaatada dawladda tahay ta abnishe dinishe haddii la eri ana aragtahaantay dawladda lay dadmakahay sababtoo dawladda horta iyaba weliba dawlad federaal ee wali lagu xukumahay dawladii wiinayti ee dawladda federaalka soomaaliya lagu xukumahay haan maamul goboleedu haba haato wali tabartiya iyo karaanshe ee suubiyahay laakiin dadka wali lagu fadaayay ana moomisgeeg weyde mooga misgeedi aan uidiya korfadheeday lang intuma weydiiye nasiib daradaas horta dad hayte waliba waa shacabkuwalilukufaday waliba jeede shacabku si walilukufaday dhibaatadu shaqaba inuusi sheego la faday haddii ada dhibaatada adaan sheegna man ka dhexis ada kala jaarta ada la aamus lankiin ogaada inta askiin koy may dhibay qabta keerow male automatically lankiin madaas meelo suruga baahidiisu qabla ku jawaabe tiiriya kale waliba waa hamay la raayse dawladda towna ognis sagaal bilooda jarta madaxweynaha cusub wali suubiyahaya garsoor fayl wali ognaa ini dhalinyaro barati walbarati ee lanqaadi maxkamada sare ee ini garsoorkii hore la bedeli walbadan lagu bedeli garsoor cusub ini la sheeni haddii garsoor la helon walwalba bafay lahaadayaan dib u habeena laga suubiya maxkamada wali roogay lan dhalinyaro ee walbardi ee walhambardi deegaankana andhardi weliba deegaankana jeel inuusu ku shaqeey yaa rooga maxkamada sare garsoorshii wali bedeli shacabka wali lagu faday wali cabashii dhibaatayo qaban inay nafsatiidiyo bannaanka habahaayo sheegaan iran meelasayki wala ku qaldana hal saxoy iniyo iran saxow oo wallanka burburyaan eh ini wallanka dhiseh haddii lan welba miishayka jaro madii meelo bershan koyleleer walba mala suubiyahayna nasiib daranagdaas garsoorka oo la bedelo oo dad khubare eh oo jaamacadaha ku baxeen weli sheegay cadaalad ka kooyi kartee hooba awood fulina banjalma abshaas
شمرترا ونوبدا ونوبدنكا maanta adiga kahayda dalca nimanka maamulka la warmay si walka bedela lari culimadaas waranka ani kama raay lanko suba ka tartiri ko lo qiiba tartiri suba tartiri lakin koy ma kamada koy in ka ala hanga la tadin hang li taru shaku sa bisbiyo unt meelan muday lan ka bay shab dadisa ka bay akhyaar ha dhaafi garaabadiisa ka tabi xafiiskan kooy adinkan kooy adi meel la faday awoodle kan war sido kan warka qaad saatuga guduudka dhibi dadkaas waa iska dhamaya kullig isbitaalka jiifan kulli dhaawac dhimasho dhaawac ma dhegnin waxaa dheeni laakiin dhimasho reedku macma dhimasho dheeni ma dhimasho ma dhegnin dhaawac waa la waaliyo haddii la roo maamulka yara aad beertaan may buuha lankunwa leha aad ku fog كان لا فقر لنغشاد ودنا مسمين انا صغيره مش ولوي دبك ودن كان صوت ما مهم التنفيذ وما يعداله وما يستيتان حتى بعد والله سو بيه رجع جنو كان لا يجي ولا قرص اللي ماركور ولا فيلم كوي ولا ماركور لا ولا شيء لكم لكن ما مهم يتال ودن كان حاول تنفيذ حمولها اه سو نغنا ميل رايس ولا هرت قرصور ولا لنسوب يوم يعني جي ولي بوا إنه ولا صح أو سنتيجي حكم سو نغنا قرصور كدك ماذا بيدور مسجول كباي hata roogi adeerka ishaacsan oo oralaado garsoorku si walaalo shaqaadahay shaqaba meelka furnay usiga shaqaba furnay automatically lan walba inay raabtisa ka hawo usu ama weydi nooc usu weydiyo bur ka qasbiyi so iyadoo misheer darwa meeshi cadaalad darwa meeshi walbadan iyadoo diinta ka saayano walbadan wadaasaytii ummato aan sheego koran wali xun iyo ku heri koran yaa wali suubiyaayana iniyo ama wala la fuliyo madun wali ata askariga iyo garsoorku isku warqaba inuu beesa qaadan iyo basku warqabo automatically beeska roogna wali jar ogna ma falaan wala birsho inuu masheegna garsoorkii askarta isku warqaban ee garsoorka lanko xukumo wal aan lahayn ma ero ay darisahay ay marqaatahay ay dadku wal ogaayeen hebel aad sida ma aasaato wala doo micno badan aan soo biyaana la soo biye lanka boqol doolar ku qaaday wala isku aamay ka askal boqol boqol ku qaaday wala aamay wali bahaytahin jid furun ahayd laakiin haka soo ognay wali la suubiyay dad ilmo le walbaradi iyo garsoorka lanqaadi maadi idiini baradeen automatically misheer shona meelo la saaray soo lanka haddii misheer shaybu usa qaba ولسه dhibaatadeeda usan jeysoo malala wal aamala weydiyaan soo garsoorka hore una dhow isloogna dawladda iyo garsoorka noocay oon dhagamaayeen marka wali fadaane wala oo xumaayay yaaleen layni la fiirin wala san oo hata dareer iyo qaabkii la lajaan qaado fay isu wala maxalli fadina lagu fiiriyo diniga fay aan aragtaantay tasaqo sheekh ibraahim aan oo faago mursan fikid iyo haagnaga doona iyo waliya ku qabta garsoorka iyo cadaalad darrada imiyo dhiibkeeyin walaa amniga hadlaayo si nabadda kor laga qaado cadaaladii iyo garsoorka oo xumaada oo dadkan in isdilaan sheenaba halkamay ka haayaan markan ilaan ammaankii iyo oblanku shaqayn dawladdiina tanfiid leegto oo walfulii korto markun ammaankaas halaawi nabadini koraan qaaday leeri isgal koraan horta widaaykayow may jare waqtigii sayidina cumar ibn alkhadaab yo may badhiiday lan dagaalkii dhinigaasay ruumhajay dagaalada haayana may lukusheenay afartan ishan qurb oo khaniimo saaran oo dahab saaran yalanko soddon ishan gurbi haayana leehay afartan ishan maalmooda jidkaa kala jiray gurbeedi markusu madiinishanay leehay la fadheesiyey siido marmay bara ay keeli jara ana lay weeri macnaa anigona unugoo ga-an yaran haayay oo walaa intaa arlaadana ruuma lukusheenay walaa afartan ishan maalmooda jidka ka jaraysiid umar lanki madus fiiri ana lay haaya ahaa aykii lijaan inugun lay galanyarayn haayo silay macnaha bii dabkii walaa an dardarsadaay sid umar ooyada sid umar umayka oohi markilaremeraya lamasheel ooyar imanka lankunka jar atenis kudhii koro griig gala koro caasimadiis isgaarsiin lahayna fursadu isa qabi i imanka intalaha koogaami horta macnaa i oohi diyaari sheekadu mar labaad ma oohiyayaraya sida ilaahay xukunkan inka ka kaalmay xukunkan saykan oo dugaagun lahayne tuugun lahayne jidkun afartan ishan maalimood lankun shileedis tun hanta ay wada jidkun layka kooy ilaahay si xukunkan inka ka kaalmayna farax jee la ooyahay sida ali mayraya anta ittaqayta min alxaraami low irtacta lartaacu jamiican areeler horta umarow adiha dhoorsati dhow aad gurbugihaan aadan daagsama lahayn shacabkaan wada daagsama lahayn alali manaa iyo dhown tuuga nagada faden kan manaa walaajii duurka nagala faden horta adi dhoorsan alali horta maya shacab tuuga hoo baad arka madaxdiisa tuuga dhibka yaala dhibka eeda an yaala wal u haabi yaraato oo maydhareednaan kalanka kale an sawow un lahayn ma ilaahay itusay makrab ata masaajidta kushideynka bahay agamki weeri tabakaayaal iska dhini furnaaya langa may ligafay fulkiya may ligafay balki ha ligafi bay madusu bahaya misahin bahay hortiis may dharay gafala gafala gafala gafala gafala walka shal darsaday hal saabun minka jara saabun saabun ku gordaase oomi oomi ku kasaase tabakaayala ka shal darsadeen ama taas ba aragay mahar aragay laakiin dadkii lay ka shal darsadeen walaalay walaalay ayfalay ayfalay bay waaba madan tan isbitaal lan waab yaraato waldadan ku gobodow male mayla raay hoob lanka aadil iyo garsooraga lanka ee faylhaado fadi fulinta hejaba hoo arranto kugu maata mase kan qaaliga eeba kooba may haadoo ka haadooba mase kooba laaluush isadii afarba shalqaadadaan arrantada jigjig meeli joogay laynagadaas arlaadan arraa cadaalad horba saasaan aragdayba arba yaab leho ama namabankoynan haada adka galaasu mar marko shakiyaasu ciidan mahadsanti sheekh ibraahim barnaamijkii kaanoo nahay ee ashaasan hay ardayda saahibkay miilib warad iyo waryarka tarakheer alixi cadaalada islaamka gaalaha islaamid islaamkan diintis diinul cadaalada diinul cadli diin garsoor inta kore may dhiday cali bn abi taalib radi allahu canhu waardaahu gamisay ya miilu ka dhumi iraaq lan yahuudiya gamiskii qaaday sisun socdaay maay maalin maalmoo kamida cali meerga gamiska shay gamiska elilew adamilihiidin lankaasna gaalo waa yahuuda wal isdacwaay gaaligii muslimiinta lanasaseeri calina wal gorday khaliifkii muslimiintu faadima binti rasuulillahi hertegeyshow lankiisa iyo soo yar ha islaamiyo garaadidism yar marka maybuaha maca daalika gaaligii muslimiinta meerayaalyow markaa tili koofadeen ali markaatiriya waay galigi muslimiinta lanka yahuudigayaga miskasi xukun cadaalada koyterhay lankegelaysalehnagri diinta islaamka samaha aan islaam ahar wiila kotoysa macnaha noo lankoodhe ahaa lanki amnitii muslimiinta diigana macna maybuana liinbigaraleere diinta islaamka wabsata diin laantiyala noolal kormeeren diintu way anfaase cadaaladaas oblaal wadanka filhaadeen amnigana kuraan qaatama amnigana koraan qaatama adoo tijarta gabagabadiya ka siiya adoo khulaasayaas dagiganaa ka koobaas koorseedowka hanjirnimada iyo koraan qaadowka nabada qodobka lan kasta waajib u saaran lan kasta muslimiinta kamid ah waajib u saaran in nabadgelyada la dadaala lambantid فاتقوا الله ما استطعتم هو اللي شاف ممكن شايفنا هذا بدل ما يكرانك قال لازم تلوي دم انت انا انت الكرانك يا بني لكن ما مولا انت كران شيء بني بلا ما تدي لو انت كران شيء لان مسلمين تدل ما مسلمين تدبان ما يبغى يقول لك بقى مسلمين تنبدا وبالله التوفيق eh sheekh ibraahim gabagabadii hal ilama adoo qodobka ku turmaas wasaaradan dambuy
may jireen macnaha ma ila etaana dhiniga oo macnaha hagjirnamada hijamada dhiniga nabad koran qaadowka iyo isdhexgalka gebagabadiis ma ila etaa dhiniga haweenka iniyow nabado ku kooyo korto hobbiya isbiirsato mudaharaadkiidoo kato boodo isla kata bilaan iyada wallinku ogolaadee gabaan ana sa ila eta horta
أنا أرتوي ولا قبيني لما تكلم في قيب قادم دولة هاتوي شعب هذا يهر أنشاقي لما تتكلمني في قيب قادم كرم قادوك أبنك يكو هرسيدوك حق جرنما ده سببتو إيه ولا لو كيابي إني لباتن قف مثلا ما بول قف باوركو قرح إشليس لدحنك هم تدركي ساس كبابا ساس دركي weli fadaane dhammaan shacabka heer madaxweyne ilaa iyo heer meela raayis ee bulsho in ilan walba waajiba ku saaran inuu amniga ku qayb qaado inay amniga lagu wada qayb qaado ciidan maartay ciidan maartay gudoomiyaha kumaan nagaan wali si ay faabo mursal liiban ee si qodobkan fariintay gudoomiyaha jeenan dhibta ka hortaga xajirnimada iyo weliba korgaado ku nabadda aba oo hak koobaas
koran gahadawka nabadoorta lanqas ilaahay tuugo ilaahu nabadniinrilaro umado qalwubta iskanarag runta hata madaana fiiri reer baydhaw ama qalwubta oniiska haynila lankoona way buaha dadka maqwan raacsin dadka on lankan raacsin do-aadi obam ilaahay an aqbalaane asari hortaana nafaahante laakin way bua lankooshan toogta tukud ilaahawina waa dadka dhatiw maslaha ilaahu nabadnasi dheero ulmaada yaa saaranta ulmaada way bua dhalinyarada iyadoo lankasheento eydan waxa geliday masaajide seetoy masaajide inti warsan haka dhiidoo dhalinyarada xooga haysaare rifadeen bulshadana way buahadan karaa megal iblaamba laamba meerroo inay nabadda ku qayb gaadado sidii nabadla keela fadi inkahu mudaasa leela idan mahadsantiin dhammaantiin guud ahaanba barnaamijkii kaana oo geeddooda oka iidan koorsodowka xadjirnimadii korongaadowka nabadiintaha kaaf meeraan mayba ay kula qiib qaaday mashaayikhda shale sheekh ibraahim macalin cabdi iyo weliba sheekh xasan yuusuf xuseen sheekh xasan doyo longordow oo culimaade ee faadimo mursal liibaan oo gudoomiyaha bilaante ee xaafadda wadajir barwaaqo xaaji maxamed cali oo iyana ku tirsanayd ururada bulshada rayidka eh iyo gudoomiyaha bilaante degmada baydhabo xaawasha korcali dhammaantii oon kuma hadnagay sida fayloo barnaamijkii kule u qaadeen barnaamijkiin sanaado mayba niroogay cabdinaasir amay umaynad anoo dalmar enasina dariida intii barnaamijkan koolato reedanku kulma doonna mayba siib ku tabaanaysaa si nabadaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu